bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdat اlaxkaam lilimaam alxaafid cabdilghaniy bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala kitaabu طahaara ayaan ku dhex jirnay waxaan soo haynay xadiidkii abi hureyra ee nabiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi idaa tawada'a axadukum faliyajcal fii anfihi maa-a midkiin haddii uu weyse qaadanayo sankiisa biyo ha yeelo huma liyantahir dabadeedna ha firdhiyo biyihii ha ka daadiya ha ka firdhiyo intaabaan soo sheegnay madmadada iyo istinshaaqa ayaanan ka soo hadalnay inay waajib tahay qubayska iyo weysaqaadka labadaba waman istajmara falyuutir waman istajmara qofkii dhagax ku istijoonayana falyuutir tira isdheer ha ka dhigo alistijmaar macnaha saxdaa ee culummadu u badan yihiin waxaa weyaan haalibkana ah waxaa loo jeedaa qofka inuu dhagaxyo isticmaalo ama wax dhagax macnihiisa leh inuu isticmaalo sida waxyaabaha dhagax macnihiisa leh waxa ay noqon karaan waxay noqon karaan xaashiyaha iyo kale iyo waxyaabahaas oo kale ay noqonayaan wax kastoo marka najaasadii fujin karo qaalic ah daahir ah isla markaana yacnii muxtaram aan ahayn waa lagu dahaaro qaataa marka qofka haddii uu dhagax ama waraaqo uu isticmaalayo ku dahaaro qaadanayo waxaa laga rabaa inay witir ahaadaan waman istajmara falyuutir hadhowna marka waxaa imaan doonto qofku marka uu istidaabada samaynayo najaa yacnii istijoonayo uu istijoonayo waxaa weeyaan marka marka uu istijoonayo qofka waxaa laga rabaa maxay ahayd inuu tiro isdheer ka dhigo nacam saddexna ay ugu yaraato saddex dhagax ugu yaraan inay ahaato ugu yaraan waa saddex dhagax marka ay saddexda dhagax daahiriyaan maxalka ama meeshana waa sidii la rabaa ku gaabsan karaa hadday daahirin waayaan waa ka badinayaa laakiin tiro isdheer buu ka dhigayaa waman istajmara falyuutir marka imaamu shaafici raximahullah wuxuu waajibinayaa iyo aimada xadiidka badankood al-inqaa meesha in najaasa laga nadiifiyo iyo isla markaana anlaa takuuna aqala min halaati axjaar saddex dhagax waa inaanay ka yaraanin waaya waman istajmara qofkii dhagax ku istijoonayana falyuutir tira isdheer ha ka dhigo waida stayqada axadukum min nawmih waida stayqada midkiin haddii uu soo tooso waida stayqada axadukum midkiin haddii uu soo tooso uu soo toosayo min nawmihi hurdadiisa uu kasoo tooso falyaqsil yadayhi labadiisa gacmood ha dhaqo qabla an yudkhilahumaa fil inaa'i weelka intaanu gelinin halaatan saddex jeer tiradii marka gacmaha intaa markaa hurdo kasoo toosto hurdadaasi marka ma hurdada habeenkii miyaa mase waa hurdada maalintii imaamu axmed isaga raximahullah wuxuu dhahaa waa hurdada habeenkii maxaa yeele waxaa caddaynaysa uu yidhi fa inahu laa yadrii ayna baatat yaduhu maxaa yeele ma oga isagu meesha ay gacantiisu ku barisay ayna baatat waxaa loo isticmaalaa hurdada habeenkii buu yidhi qofku waa bariyey waxaa la dhihi karaa markau habeenkii seexdo aimada kalena jumhuurtuna waxay u badan yihiin waxaa weeyaan in hurdo kastoo ay tahayba inaadan weelka gacanta geli gelinine bannaanka aada ku dhaqato gacmahaaga saddex jeer waxayna macnaha u yiraahdeen u caam yeeleen hurdada habeenkii iyo midda maalintiiba cilada maxaa yeeley cilada waxay tahay gacanta meelay gaaraysa ma ogid de haddaad hurdo ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto gacantaada adiga ma ogid meelay gaarayso nacam ciladaabay marka milicsadeen waxaa sidoo kale marka xadiidku ku jiro waida stayqada axadukum min nawmihi falyaqsil ha dhaqo waa amar siiqatu amri waay siiqatu amrin weeyaan amarkan marka waajib miya mase waa amar yacni waxaan ujeedaa amarkan ma amar waajibo in la dhaqaa waajib miyaa mise amar waajib maahana waa amru nadbin culamada marka waxay ku tageen inuu yahay amarkaanu amru nadbin inuu sunno yahay amarkan waxaana sunno ka dhigayo ee waajibka ka leexinayo jumlada dambe lagu cileeyey fa ina axadakum laa yadrii ayna baatat yaduhu maxaa yeele midkiin ma oga gacantiisu meesha ay ku barisay l lacalla inay najaaso taabatay wa mar haddii shaki wax lagu cileeyana shakigu saa uma xoog badna nacam shaki haddii wax lagu cileeyo saa uma xoog badnao haddii shay najaasada wax keenayo shaki ahaan haddii xugunkii cilo looga dhigay de waajib laga qaadan maayo waajib laga qaadan maayo nacam maxaa yeele asalku wuxuu ahaa najaas la-aan najaas najaas la-aan baa asal ahayd waxaa uun marka asalkaa looga bixi karaa inay najaas lahuba timaado halkaana marka najaas la huba lama sheegin oo waxaa lagu cileeyey shaki yacni waa dhici kartaa inay najaas taabatay inaanay taabaninna waa dhici kartaa shakigiina marka asalkii hore ma zuulin kara nacam asalkii hore yani najaasa la-aanta ah ma zuulin karo ibnu daqiiq ilciid iyo ibnu lmulaqin iyo akharu laimasa bay leeyihiin nacam ayb daahiriyada un baana marka waxay tiri waa waajib amarkaani ayb marka khilaafka daahiriyadana dabcan waa masaa-isha mustabshacaadka waxyaabaha aada loo loola yaabo waxaan ahayn waxyaabaha mustabshacaadka oo aada loola yaabo waxaan ahayn khilaafkooda waa iska muctabar nacam oo mas'alada waa khilaafi waa la dhihi karaa qowlka daahiriyada dartiis waaya sida imaamal-imaam adahabi uu siirka ku tilmaamayo tarjamada daawud ibnu caliin ahaahiri marka uu sheegayo ayb wafii lafdin limuslim ayb fainahu laa yadri ma oga ayna baatat yaduhu gacantiisa meesha ay barisay saddexna waa waxaa la yidhi qofku hadduu hurdo kasoo tooso gacmihiisa ha dhaqo qabla an yudkilahumaa filnaa weelka intaanu gelinin halaatan saddex jeer ha dhaqo saddex jeer ha dhaqo marka tiradu inay marka tacabudi maadaama arrintan ay noqon karto tiradu inay saddex ahaato waa iyadana laba iyo hal sunnadan ma ku gudan kartid waa inay saddex ahaato marka gacanta weelkii haddii la geliyo biyihii ay ku jireen ma najaasoobayaan ma najaasoobayaan sababto wax la huba ma aha gacantaa waxa ku yaal inay najaaso tahay waxaa kaloo iyadana culimmadu meeshan ku sheegaan biyuhu shaaficiyada siiba waxay leeyihiin gacanta in la geliyo waxaa loo diiday mustacmal ay noqonayaan mustacmal hadday noqdaanna biyihii laguma dahaaro qaadan karo iskoodsa daahir waa u yihiin saasay dhahaan laakiin halkan kuma cadda sababtoo biyihii awalan ma lagu xirin biyo yar iyo badan lama dhihin inkastoo al inaa weel marka la yidhaha ay keenayso yacni wax yar weel yar inuu yahay inkastoo ay keeni karto haddana laakiin iyaguba ma qabaan inay najaasoobayaan biyihii calaa kullin marka waxaa weeyaan uun amarkaanu marka waa saas faina axadakum laa yadri ayna baatat yadu wafii lafdin limuslim riwaaya muslim riwaayo muslim ku sugan waxa ay leedahay falyastanshiq markaa ha sanda sanka ha ku jiido falyastanshiq ha jiido biminharayhi labadiisa sandul labadiisa sandul ha ku jiido min almaa'i biyihii waxa ugaga jiido oo labadiisa sandul yacni biyihii ha ku jiido wa fii lafdin riwaayo kalena man tawada-a qofkii weyse qaato falyastanshiq biyaha ha jiido waa amar intaas oo dhan siiratu amrin bay ku wada timid wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal marka xadiidkii hore intaanan ka bixin amarkan waa amru nadbi marka aan leenahay falyaqsilta maxaa yeeley jumlada lagu cileeyaa jumlo shaki yani shaki baa lagu cileeye ah sheikhulislaam ibnu teymiya raximahullah qawaacid nuuraaniyaha waxa uu leeyahay ina almashkuuka fii wujuubihi shayga lagu shakisan yahay waajibnimadiisa laa yajibu ficluhu in la sameeyaa ma waajibayso walaa yustaxabu tarkuhu in laga tagaana sunno ma ahno ma wanaagsana bal yustaxabu ficluhu in la sameeyaa wanaagsan ixtiyaatan loo sameeyo ixtiyaad ahaan iyo dadaal ahaan yacni wuxuu ku leeyahay halkan oo kale waxaa weeyaan hadda waxaa lagu amray inaad gacmihii dhaqdo sababta gacmahaadii baa laga yaabaa inay najaas taabteen marka dhaqiddii inaad ka tagtana ma wanaagsana in aa dhaqidii markaas waajib yeeshana ma wanaagsana maxaa kasoo baxaya marka meesha dhaqidii inay sunno tahay wanaagsan tahay nacam bal yustaxabu ficluhu saabuu ku yiri qaacido guud waay marka oo waxyaaba badan mudarid ku noqon karta nacam kitaabka marka alqawaacid annuuraaniya la yiraahdo ku sheegaa qawaacid fara badan oo fiqina uu kaga kitaabka waa ku sheegay sheekh raximahullah wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal laa yabuulanna axadukum fi lmaai addaa'imi aladii laa yajri huma yaqtasilu minh walimuslim laa yaqtasil axadukum fi lmaai addaa'imi wahuwa junub laa yaqtasilu axadukum fi lmaai addaa'imi wahuwa junub wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal nabigu inuu yidhi laa yabuulanna axadukum midkiin yaanu kaadinin filmaa'i daa'imi biyaha fadhiyo yaanu ku kaadinin aladii biyahaas oo laa yajrii aan dureereynin oo aan soconaynin huma markaa dabadeed yaqtasilu huwa isagu yaqtasilu wou qubaysanayaa minhu biyaha xaggiisa ayuu ka qubaysanayaa yacni huma yaqtasilu huma markaa dabadeed yaqtasilu yacni sha'nuhu sha'nigiisu wuxuu yahay an yaqtasila inuu ku qubaysto biyaha wou u baahan doonaa hadhow yacni yaanu iska hadlaynin ayb huma yaqtasilu minhu markaa uu ku qubaysto yacni yaanu ku yaanu ku kaadinin nacam ama ha raba markaa inuu ku qubaysto ama yaanu rabinba walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay laa yaktasil axadukum midkiin yaanu ku qubaysanin filmaa-i daa'imi biyaha fadhiyo wa huwa junubun isagoo janaabo qaba laa yaktasil inay tahay yaa badan ayb wa huwa junubun isagoo janaabo qaba yaanu biyo ku qubaysanin fadhiyo yaanu ku qubaysanin xadiidkan marka laa yabuulanna axadukum midkiin yaanu ku kaadinin filmaa-i daa'imi biyo fadhiyo yaanu ku kaadinin biyo fadhiyo waxaa soo gelayo labada macno ee ah inuu kaadidii la kor tago biyihii iyo inuu intuu meel kale kusoo kaadiyo weel kusoo shubo biyo fadhiyo oo ku kor shubo waa isku wada mid nacam walidaalika waxyaabaha yacni aadka u qariibka oo daahiriyada ka soo arooray waxaa ka mid a inay leeyihiin inuu ku kaadiyo waa la diidayaa laakiin hadduu weel kusoo kaadiyo biyihii ku shubo xadiidka ma sheeginay dhahayaan nacam waa jumuud daahiriyon wanaagsanayn waa tan oo kale waxaa kaloo iyadana marka filmaai daa'im biyaha fadhiyo addaa'im biyaha fadhiyaa la yidhaha xadiidkaana sii macneeyo alladii laa yajrii kuwaasoo aan soconaynin buu yidhi nacam alladii laa yajrii kuwaasoo aan soconaynin marka lama kala qaadin biyuhu markaa inay qullitayn ka yar yihiin inay qullitayn ka badan yihiin waxba looma kala qaadin biyo fadhiyo ha ku kaadinin hadday doonaan waasko biyo ka buuxaan ha ahaadaan mma banaana in lagu kaadiyo ama war ay biyo ka buuxaan sababtoo ah dadkii isticmaalkoodiina waad dhibaysaa oo dhib baad u keenaysaa marka taasaasaa loo nahiyo loo diidaya inay takhayuraanna waa laga yaabaa intay doorsoomaan hadhow dadku ay isticmaali waayaanba huma yaqtasilu waxaa loo dabdiyey labo dabdibaa ugu caansan mid saddexaadna ibnu maalik baa faa'iideeyey alimaam ibnu malik saaxibu alalfiya oo waxa uu yidhi huma yaqtasilu horta waa loo dabdiyey haddii saa la macneeyana waa khabar waaye huma yaqtasilu markaa sha'nigiisu wuxuu noqonayaa inuu ku qubaysto biyahaas waay nacam sha'nuhu liqtisaalu minhu ayb waana isku mid oo macnuhu hadda maaha haddaanu qubays u rabin biyahaas ha ku kaadiya lagama wada nacam yacni waxaa weya biyihii markaad isaga kaadiso waa dhici karta hadhow inaa u baahato adiga ood qubays ugu baahato marka ha ku kaadinin hana ku kaadinin hana adoo ku kaadiyana marka ha ku qubaysanin sida ay faa-iideynaysa sida qurtubi uu faa-iideyey waa sidaa nacam ibnu maalik isaga laba kale ayaa bannaan buu yidhiyo jasmi waa bannaan tahay in la reebo huma yaqtasil la yidhaahdo haddii marka la jasmiyo waa laa yabuulanada unbay la soconaysaa nacam laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'imi aladi laa yajri huma yaqtasil ay huma laa yaqtasil yaanu ku qubaysanin waay markaa oo laada naahiyay noqonaysaa ficilka mudaaricna majzuum bou sidaa ku yahay waxaa kalou qadaray ibnu maalik raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi wannasbu biidmaari an waxaa kaloo bannaan in la nasbiyo anna loo lagu nasbiyo an mudmara ah oo marka ay noqoto huma yaqtasila huma an yaqtasila huma yaqtasila bimacnaa huma an yaqtasila humana bimacna alwaaw baa loo jeedaa buu yidhi bimacnaa marka wa an yaqtasila marka maxaa la diidaya inuu jamciyaa la diidaya laa yabuulanna axadukum midkiin yaanu ku kaadinin filmaai daa'imi aladii laa yajrii biyaha fadhiyo ee aan soconaynin huma yaqtasila ay wayaqtasila markaana uu ku qubaysto minhu biyaha uu ku qubaysto riwaayadaa marka imaamu nawowi waa diiday waa inkiray waxa uuna yidhi haddii sidaa dabdiga haddii la banneeyo oo huma yaqtasila haddii la banneeyo waxaa ka dhalanaysa uu yidhi meeshaas mushkilo mushkilada ka dhalanaysa waxay tahay nahyigiibaa wuxuu noqonaa in la jamciyo keliya in la diidayo oo biyihii marka ay tahay hana ku kaadinin hana ku qubaysanin labada wada jiro laakiin marka ay bannaan tahay midkood mid mid inuu u bannaan yahay yaa laga qaadan yaa laga dhici karta in laga qaato oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa waa ku kaadin kartaa haddii aadan ku qubaysanaynin adugu waxaa laguu diiday inaad ku kaadiso kuna qubaysato macnahaasaa loo fahmaa riwaayada nasbiga walidaalika imaamu nawowi waa diiday arrintaa idaa nacam ayb taasuu marka uu tilmaamay nacam oo jasmiga markaa isaga waa diiday maxaa yeele wuxuuna haddii sidaa la yidhaha nahyigu wuxuu ku dhacayaa cala aljamci duuna ifraadi axadihimaa nahyigaa jamciga ku dhacayo yidhi duuna ifraadi axadihimaa nacam qaacidada usuuligana waxay tahay nahyigu wuxuu ku tacalluqi karaa laba suuroo laysku geeye wuxuu ku tacalluqi karaa hal suuro hal hal ayuu ugu kala tacalluqi karaa waxaa kaloo ugu tacalluqi karaa marka in labadaba in la diidan yahay mid kastaa gooni in loo diidan yahay amase ma ahee mid kasta gooni waa loo samayn karaa laakiin in la jamciyaa la diiday saddexdaas suuraba waa ugu dhici karaa nacam walidalika saaxibu lmaraaqi waxa uu yidhi wahuwa can fardin wa canmaa cudida jamcan wa farqan wa jamiican wujida nacam intaba waa nahyi waa ku suuragal laakiin tan hadda sidaa ma aha laa ytasilaa yabuulanna axadukum midkiin yaanu ku kaadinin filmaa'i daa'imi biyaha fadhiya aladii laa yajrii kuwaasoo aan dureereynin uma markaa dabadeed yaqtasilu minhu shanigiisu waxaa weeyaan inuu markaa ku qubaystay noqonaysaa walimusliminna laa yaktasil axadukum midkiin yaanu ku mayranin oo ku qubaysanin filmaa'i daa'imi biyaha fadhiyo wa huwa junubun walxaal huwa junubun isagoo janaabo qaba yaanu ku mayranin ayb riwaayada ibnu khuseyma waxay leedahay huma yatawada'u minhu aw yashrab inaad cabtana waa la reebay inaad kuwaysa qaadatana waa la reebay qubays keliya marka ma aha arrinta intaana riwaayada ayaa laga faa'iideysanaya nacam intaasina marka waxaa lagu sheegaya waxay ta hadday biyuhu badan yihiin de hadday yar yihiinna waxaa dhici karta inay najaasoobaan haddii ay biyuhu badan yihiinna de waxaa dhici karta marka qof walbaa ku kaadiyo inay biyuhu doorsoomaan oo saa ku najaasoobaan way dhici kartaa amase waxaa dhici kara biyihii qof isticmaali lahaa inuu ka ashasho ee uu ka tago intaa marka darar qof heyrka ah inaad dhibto ayaa dhici kar waxyaabahaas unbaa loo reebay nacam biyuhuna waa laba nooc marka biyaha laga hadlaayo qaliil iyo kathiir in loo kala qaybiyo iyo inaan loo qaybinin biyaha wax yar iyo wax badan haddii biyaha wax yar iyo wax badan inaan loo qaybinin waa madhabka imaamu maalik waayo oo wuxuu leeyahay ha yaraadaan ha badnaadaan najaas hadday biyaha ku dhacdo taqayuraa loo fiirinaa inay doorsoomeen midabka dhadhanka urka hadday doorsoomeen najaas waayo biyahaas ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan aniga wuxuu yidhi imaam maalik waxaan wax ku kala soocaya taqayurkaas waayo ha yaraadaan ha badnaadaan waana madhab culamo badan ay rajaxaan waay wuxuuna qabsaday xadiidkii biiri budaaca ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay-un biyuhu waa waxbay daahiriyaan waa lagu dahaaro qaataa wax sifadaa ka zuuliyaana ma laha ijmaaca laakiin wuxuu ku guntamay hadday doorsoomaan nijaasadu ay doorisa inay baxayaan biyihii tilmaanta ay ka baxayaan a'imada qaarkoodna waxay ku tageen biyaha in loo kala qaado wax yar iyo wax badan imaamu shaafici iyo saxaabadiina ibnu cumar iyo raggaa iyagu waxay ku tageen in yar biyo yar iyo biyo badan loo kala qaado maxaa biyo yar la yidhaaha biyo yar waxaa la yidhaahdaa wixii qullatayn aan dhammayn oo ka yar ayaa la yidhaha wixii qullatayn gaarana waxaa weeyaan marka waa biyo badan ayaguna waxay qabsadeen xadiid ibni cumar idaa balaga almaau qullatayn lam yaxmil ilkhabad biyuhu hadday qullatayn gaaraan najaastu ma xambaarto way iska celin karaan najaasadu marka mar haddii qullatayn la xadiday xadiidkii inalmaa waxaan ku gaar yeelaynayay dhaheen midkaan ayagu waa laba madhab oo ahluxadiidka ay qabaan waay madhab saddexaadaa jiro oo isaguna kala saaraya biyaha yar iyo badan badnaan u kala qaybinayo oo abuu xaniifa leeyahay laakiin waxa uu ku kala xadiday ayaan nas ku soo aroorin oo wuxuu yidhi waa biyaha haddaad daraftan ka geliso laan ama ul haddaad dhinacaasaa uga dhaqdhaqaajiso biyaha dhinaceeda kale dhaqdhaqa biyihii ay ka dhaqdhaqaaqayaan biyo biyo biyo waxaa weeyaan buu yidhi biyo yar waa biyahaas haddii aad daraftan ka geliso laanta darafta dambena aynan warba u haynin oo dhaqdhaqaaqa iyo xarakada aynan gaaraynin wuxuu yidhi marka waa biyo badan marka walidaalika waxaa lagu haystaa de tafriiqan wax nasa kuma soo aroorin laakiin midka imaamu shaafici nas baa kusoo arooray xadiid saxiixa oo xadiid ibni cumar oo sunanka ay warinayaan soo ma garanin ayb biyaha marka waa kaasa iyaguna madaahibta ku kala jirto wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal idaa shariba alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilhu sabcaa walimuslimin uulaahuna bituraab wlahu fi xadiidi cabdillaahi bni mugafal ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal idaa walaga alkalbu fi linaa faghsiluuhu sabcan wacafiruuhu athaaminata bituraab wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey abuu hureyra waa soo sheegnay tarjamadiisa ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku inuu yidhi idaa shariba alkalbu eyga haddii uu cabo fii inaai axadikum midkiin weelkiisa hadduu wax ku cabo falyaqsilhu ha dhaqo sabcan toddoba jeer ha dhaqo walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay uulaahunna toddobada midda hore bituraabi ciid ha ku dhaqo walahu muslim waxaa u sugnaaday fii xadiifii xadiidi cabdillaahi bni muqafal xadiidka cabdullaahi bni muqafal dhexdiisa waxaa ugu sugnaaday ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal rasuulku inuu yidhi idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afka geliyo idaa walaqa alkalbu eygu hadduu geliyo afkiisa fil inaa'i weelka faqsiluuhu sabcaa toddoba dhaqa wa cafiruuhu ku rogroga athaaminata tan sideedaad bituraabi ciid ku gedgediyo iyo biyo wada jiro ayib xadiidkan marka najaasaadka noocyo kamida buu noo sheegayaa oo weelkii aada ku weysaysanaysay ama biyihii aada ku weyse qaadanaysay waa najaasoobi karaan yar iyo badnaan baan u kala qaybinay caadi ahaan najaastu markay biyaha kusoo waariday iyada kusoo ku timaado hadday biyuhu yar yihiinna waa najaasoobayaan cinda alimaam shaafici ama ha doorsooman ama yaanay doorsoomin hadday cinda alimaam maalik iyo ahlucilmiga qaar badan oo ka midana ma najaasoobayaan ilaa inay doorsoomaan maahane hadday badan yihiin oo qullitayn ay gaaraanna tagayur doorsoon unbay ku najaasoobaan cinda alimaam shaafici iyo imaam maalikba marka taas iyadu marka waa halkaas waa halkeeda hadda marka weelka aada ku weyse qaadanaysa biyaha kugu jireen ey marka uu afka geliyo najaasada waa isbedelaysaa najaaso adag bay noqonaysaa najaasadaasi xadiidku marka wuxuu leeya idaa shariba alkalbu eygu hadduu cabo fii inaai axadikum uu ku cabo midkiin weelkiisa falyaqsilhu sabcan toddoba ha dhaqo waa amar toddoba ha dhaqo amar ha ahaatee waxa loo dhaqaaya ma najaas baa meesha laga dhaqayaa mase waa amarna laku adoonsaday annaga imaamu maalik wuxuu leeyahay waa amarna lagu adoonsaday ee najaas meesha maba taallaba jumhuurtuna waxay leeyihin maya waxa loo dhaqayaa waa najaas waxa loo dhaqayaa waa najaas ayib maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah waxa sababta loo dhaqayo inay najaas tahay riwaayada muslim baa daliil u ah oo uu yidhi nebigu sala allahu aleyh waali wasalama duhuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi alkalbu an yasilaan yaqsilahu sabca maraatin midkiin weelkiisu wuxuu daahir ku noqdaa markuu ey afka geliyo toddoba jeer inuu dhaqo duhuuru inaai axadikum midkiin weelkiisu wuxuu daahir ku noqonayaa oo dahaaradiisu ay tahay markuu ey afka geliyo idan maxaa laga qaatay meeshaas afgelinta eyga oo afgeliyo inuu weelkii ku najaasoobay yaa laga qaatay maxaa yeele meesha duhuuraa taalo dahaaro nacam dahaaradana labay ku dhacdaa imaa waxaa daahir laga noqdaa xadath wax weyse jebiyo ama najaasaa daahir laga noqdaa weyse jebin suurtagal maaha weel weyse uma dhowrnaba nacam oo min shanihi weyse qaad maba aha weelkan maxaa marka soo harayana najaas in laga weelku waa najaasoobaa najaasunbaa laga daahiriyaa ee looma weyseeyo weel sooma garan halkaa marka maalikiyadu halkaasa daliilshaas baa la duldhiga marka naca daliilkaasaana daliil wuxuu u yahay eygu inuu afkiisu najaas yahay naca weelka hadduu haddii uu afka geliyana inuu najaasoobay duhuuru inaai axadikum xadiidkaa marka muslim baa loo qabsaday walidalika alxaafid ibnu xajar raximahullah buluuqulmaraamka xadiidkaasuu soo qaatay si ou labada ujeedaba ugu guto ayb taa waa taas marka waxaa kaloo xadiidku marka tilmaamay falyaqsilhu sabcan toddoba ha dhaqaa la yidhi najaas in loo dhaqaayo waa fahmnay tiradan toddobada laakiin maxaa iyada ku jirana tirada toddobada tacabud waha iyada nacam najaasaha kale najaasta inay zuusho unbaa shardi ah tiro looma shardin kan toddobaa la duldhigay toddobadu marka waa annaga ma naqaana taas waa umuur tacabudi oo allah nagu adoonsaday toddobada unbaa la sameynaa marka ee la dhihi maayo meeshaan maxaa toddoba loogu celcelina maba waaba najaas maba ku taalle sidaa la oran maayo nacam soo ma garan marka xadiidku marka laba macnoo wataa macnana waa la fahmi karaa oo waa najaas inuu weelku najaasoobay macnaha macnaha labaadna waxaa weeyaan ay wato waa arin tacabudi oo toddoba jeer dhaqidda waa tacabudi waa laysku adoonsaday idtaa toddobada marka waxaa diiday xanafiyada iyaguna nacam xanafiya iyo jumhuura ishaayo waxay ku diidda xanafiyada waxay dhaheen saxarada yaa ka wasaq badan iyadiina waxaa weeyaan bay dhaheen hal mar baa la dhaqaa ama laba mar iyo waxay intay ku zuusho toddoba marka la iyo abuu hureyra waxuu fadwooday bay dhaheen hal jeer in la dhaqo abuu hureyra waxuu fadwooday saddex jeeraan ujeedaa in la dhaqo yay dhaheen sanadka arrintaa waxbaa laga sheegay cagsi abuu hureyra waxaa ka ansaxday toddobadana waa ka ansaxday inuu iftooday haddii abuu hureyre ra'yigiisa iyo riwaayadiisa iskhilaafaanna yaa la hormarinaa riwaayadiisaa la hormarinaa soo ma garan ilaa riwaayada nebiga uu ka sheegaa ma ogtaha sala allahu caleyh waalihi wasalam idan marka xadiidkii baa la hormariyey halkaasna marka waxaa weyaan xanafiyadu falyaqsilu sabcan cadadkaasi macno ma siinin ayaga laakiin macnuu leeyahay cadadku waayahay waxaa kaloo iyadana xadiidkan aan ku sheegaynaa eygu maadaama afgelintiisu ayay najaas ka dhigayso weelka korkiisa inta kale waa sideena iyadana nacam korka intiisa kale waxaa weeyaan culammada qaar waa uga qiyaas qaateen oo waxay yidhahdeen afkiisii ugu qiimaha badnaaday u najaas yeeshay korka kalena waa raacinayna bay dhaheen qaar waxa kale waxay yidhaahdeen maanta dhan afkiisao korka ku tirtiraaba nacam marka hadduu qoyan yahay waa najaas ba halkaa nacam halkaasay raaciyeen qaar kalena waxay ku koobeen najaastiisa afka dhareerka eyga bis bay ku koobeen ayb intaasba marka waa ku jiraan waxaa kaloo iyadana marka xadiidku maxalka uu kusoo arooro waa weel nacam ayb haddii weel afka geliya iyo wixii kale la macno noqon kara nacam ayb qaarna marka weelka unbay ku koobeen saa ugu koobeen ayb marka wuxuu leeyahay taasna marka xadiidku marka eyga isagana waa laga baaraayo way ku jirtaa axkaamta eygan marka eyganna lama kala qaadin idaa shariba alkalbu baa layidhi eygu haddii weel weel weel ku cabo ey lama kala qaadin midka adiga kuu joogo xoolaha kuu ilaaliya iyo midka beerta kuu ilaaliya iyo midka ugaarta kuu sameeyo kuu ugaaro aada ku ugaarsato iyo iyo mid kale oo mee aad waxaa dhan waxa aan lagu qabsanin ee haysashadiisu ay yacni xaaraam tahay lama kala qaad qaadin intaba lama kala qaadin ey unbaa layirina xataa midka inaad markaa haysatood yeelato ood ku ugaarsato ay kuu banaan tahay ama midka xoolaha inuu kuu raaco ay kuu banaan tahay hadduu weel afka geliyo waa layska dhaqayaa nacam xadii maxaa yeele xadiidku ma kala qaadin eygu ma kala qaadin bacd alculamaana eyga yacni axkaamtiisa kitaabayba ka alifeen kitaab waxaa jira madbuuca oo aligraab fi axkaami alkilaab la yihah nacam ayb culammadii qarnigii tobnaad imaa nin ahbaa alifay marka culammadii xanaabilada nacam kitaabkaas marka axkaamta eeyaha aad ayuu u qoraa nacam walimuslimin muslim waxaa usugnaatay marka uulaahuna bituraab midda hore ay ciid tahay tan hore ciid baa laga dhigayaa riwaaya marka waxaa jirta uulaahuna ow ukhraahuna dhehayso marka midaan jasmisay ee uulaahuna yaa marka la qabsanaa midda hore ayaa ciid lagu dhaqayaa nacam ciiddana marka waxaa weye inta lasoo qaado laqooyo ayaa lagu dhaqayaa marka waalki ciidan marka booskeeda wax kaloo geli kara ma jiraa saabuun iyo ooma ma geli kartaa ma geli karta ibnu daqiiqilciid saasuu ishaaraya sababta aynan u geli karin waxay tahay ciid ciidda macnaa ku jiro aan ku jirin oomada aan ku jirin waa maxayna ciiddu biyo marka la waayo waa dahuur waa lagu dahaar dahaaray gashaa ooma laguma dahaaro qaadan karo nacam marka labadooda isku macno waayo lama dhihi karo nacam macna nadaafad keliya unbaa looga dan leeyahy lama dhihi karo waxaa dhici karta in looga dan leeyahay labada shay ee lagu dahaaro qaato in lagu jamciyo meeshaan in la rabo haddaad ooma ku isticmaasho waa weyneysaa marka labadiiba nacam taasuu marka macnahaasu ishaaraysaa uulaahuna bituraab midda koowaad marka ay turaab ay ciid tahay ciidmrka ciid daahir baa lagu nadiifinaya walahu fii xadiidi cabdillahi bni muqafal xadiidka cabdillahi bni muqafal muslim waxaa usugnaaday xadiidka cabdillahi bni muqafal dhexdiisa ugu sugnaaday ana rasuula allahi sala lla ly slam qaal nabigu inuu yidhi idaa walaqa hadduu afgeliyo walaqa yalaqu waayo nacam ayb walaqa yalaqu saasay ku imaanaya yaftaxu nawcun yuftax waxaan ujeedaa nawcun yuftax bifatxi illaam yalaqu waayahay marka idaa walaqa haddii uu waxaa la yidhahda eygu marka uu ku cabo carabkiisa carabkiisa darafta hore carabkiisa markuu biyaha saa ugu cabayo ayaa wuluuq la dhahaa nacam afgelin waay marka anagu saas iska dhahnaa idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afgeliyo fil inaai weelka faqsiluuhu sabcan toddoba dhaqa wacafiruuhu thaaminata marka sideedaadna ku rogroga bituraabi ciid saaxibu madaalic alanwaar waa ibnu qurquule wuxuu leeyahay cafiruuhu ay igsiluuhu dhaqa bituraabi maca almaa ciid iyo yani biyo isku dara sidaasuu leeyahay ayb ayb marka midda dambe ciid ku roga buu leeyahay ciid yani kuciidda ku rogroga iyadoo ay biyana ay la socdaan dhaqa oo ciid ku dhaqa wa manaa ciid ay biyo la socdaan ku dhaqa idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afgeliyo fi linaai weelka faqsiluuhu sabcan toddoba dhaqa wacafiruuhu thaaminata bituraab riwaayadan sideed bay tilmaantay oo marka sideedaad weliba in ciid ay lagu rogrogo dabcan ciiddana waa laga raacinayaa weelka waxaa marka soo haray xadiidkan marka culamada badanaa midka toddobaday ku dhaqmaan kan sideedda xasanulbasri baa la sheegay inuu ku dhaqmay nacam ee usaa dhihi jira ayb marka haddii sideedda kan lagu dhaqmaana wax dhibaataa male haddii lagu dhaqmaayo marka toddobadana wax dhibaataa male culamada qaarna waxay isku dayaan inay jamciyaan oo waxay yidhaahdaan marka ciidda lagu dhaqayaa biyo iyo ciid baa laysku daraya markaasaa lagu dhaqayaa waxay ka dhigan tahay marka sideed oo biyaha lagu ciidda lagula dhaqaayo ayaa waxay tahay marka mar kale ah oo laba maroo kale loo ictibaariyey sidaa bay leeyihiin bacdi alculamaa ayb waxaa kaloo iyadana meesha weelka biyaha ay ku jireen biyaha uu soo hambeeyey eyga maxay noqonayaan weelkii garanayba ah iyaga laftirkooda waa la yska daadinaa sharaabkaas waa la daadinaya maxaa loo najaasoobay riwaayada muslim baana caddaynayso falyuriqhu ayay leedahay hadduu ey afka geliyo midkiin weelkiisa falyuriqhu biyaha ka daadiyo inkastoo culamada qaar ay yidhaahdaan ibnu rajab sharxu cilali tirmidiga uu sheego xadiidka nooc shuduuda inuu ku jira ziyaadadaas falyuriqhu haddana laakiin inay najaas tahay waa saas naca wacan xumraana mawlى cuثmaana bni cafan radia allahu canhu anahu ra'aa cuثmaana dacaa biwaduءin faafraqa calى yadayhi min inaa'ih fagaslahmaa ثalaaثa maraat ثuma adkhala yamiinahu fi اlwuduء ثuma tamadmada waاstanshaqa waاstanthar ثuma gasla wajhahu ثalaaثa wayadayhi ilى اlmirfaqayni ثalaaثa ثuma masaxa bira'sih ثuma gasla kilta rijlayhi ثalaaثa ثuma qaala ra'aytu الnabiya slى اllahu عalayhi waalihi wasalam yatawada'u naxwa wuduئi hada waqaala man tawada'a naxwa wuduئi hada ثuma صlaa rakcatayni la yuxadiثu fiihima nafsah gufira lahu ma taqadama min denbih wacan xumraan xumraan waxaa laga wariyey mawlaa cuثmaana bni cafaan ahaa cuثmaan bni cafaan kii uu xoreeyo mawlihiisa ahaa cuثmaan baa gaday markaasuu iska xoreeyey anahu ra'aa cumaan cuثmaan buu arkay cuثmaan bnu cafaanna hadda waxaa weeyaan waa khaliifat alkhaliifatu الraashid ninkii waxaa weeyaan amiiru اlmu'miniin ayuu ahaa cumar ninkii marku dhintay ka gadaalee la dilay lixdii nin ee cumar uu yidhi nebiga waxa uu dhintay isagoo raalli uu ka yahay lixdan hal ha laga soo bixiyo ayaa isagu uu noqday oo saxaabadii asxaabta ahluxalli walcaqdigoodii waxa ay isku ama dhammaantood waxay isku raaceen cuhmaan in la hormariya dadkana madax looga dhigo sidaabuuna cuhmaan madax ku noqday muddo labaiyo toban sanana uu khilaafada hayey cuhmaanna marka fadaaishiisu way badan tahay waxaa ka mid a anahu jahaza jeysha alcusra wuxuu diyaargareeyey ciidankii jeyshul cusra la dhihi jiray nacam dad dagaalkii tabuuk ayuu intaasoo dad ayuu diyaargareeyey oo u keenay gaadiid ay dagaalka ku aadaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalama maa dara cuhmaan maa facala bacda alyowm cuhmaan ma dhibaayo waxa maanta kadib uu sameeyo waxaa kaloo cuhmaan uu ku goonin noqday laba gabar oo rasuulka u dhalay sala allahu alayh waali wasalama ayaa uu guursaday oo midba uu guursaday way ka dhimatay ta haddana mid kale u nebiga siiyey sala allahu alayh wali wasalam marka laba gabdhoodoo nebi dhalay wax jamciyey cuhmaan waxa yani waxaan ujeedaa guurkooda ma jamcinaye yani wax guursadayba sidooda nacam mid markay ka dhimato ta kala guursaday dabcan isagaa ka jira fadaa'il badanna waa lahaa qof markaa khaa'in ahna nebiga gabdhi gabadhiisa ma siiyeen walidaalika shiicada iyo khawaarijta iyo iyo dadka kale iyaguna ku ta'asursan fikirkaasoo cuhmaan nin eex badanuu ahaa iyo nin khiyaano badan buu ahaa iyo dadka dhaho iyagana waxaa weeyaan waxaa ku dhaboobaya zandaqadii uu sheegi jiray abu zurcat araazi ee shiicada iyo uu ka sheegi jiray dadka saxaabada caayayana ayib marka waxa uu yidhi cuhmaan marka waxau dhintay sanadku markaa soddon iyo lix markuu ahaa hijriyada waana la dilay oo niman marka khawaarij ahayo masar iyo ciraaq ka kala yimid ayaa intay daartiisii iyo gurigiisii ugu dhaceen bay dileen cuhmaanna waana isdifaaci karay laakiin maadaama nebigu uu u sheegay sala allahu alayh waalihi wasalam in la imtixaani doono oo markaa la dili doono isagoo shahiidana uu dhiman doono saasuu marka waa iska daayey nacam waa iska daayey ayb waxyaabaha ugu cajiibka badan waxaa ka mid ahayd masaajidka xataa waa u diideen masaajidka isaga oo waasiciyey amiir dadkii oo ahaa inuu aado oo guriga uga baxo waa u diideen gurigiisay ugu dhaceen waana banaysteen dhiiggiisii waana dileen fidnadii ka dhalatayna dee muddo badan bay dadkii daba socotaa anahu ra'aa cuhmaana dacaa biwadu'in cuhmaan buu arkay inuu isagoo u yeertay biwadu'in buu u yeertay biyo uu ku weysaysto biwadu'in waawga haddii la kor dhigo waxaa weeyaan waa waxa lagu weyse qaato ayaa la yidhaha wuduu haddii la yidhahdo waa masderkii oo waxaa weeyaan waa wixii isagu markaa waa weyseqaadka laftirkiisi waay anahu dacaa biwaduu'in biyo weyse a buu u yeertay fa afraqa calaa yadayhi labadiisii gacmood korkooduu ku shubay min inaa'ihi waalkiisa ayuu kaga soo shubay xaggiisa faqasalahumaa waa dhaqay halaatha maraatin saddex jeer buu dhaqay gacmihii huma markaa dabadeed adkhala yamiinahu midigtiisiibuu geliyey fil waduu'i biyihii uu ku weysaysanayay huma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa sankiibuu biyaha ku jiiday wastanthara waa firdhiyey biyihii sankiibuu ka firdhiyey huma qasala wajhahu wejigiisiibuu dhaqay halaathan saddex jeer huma marka waxaa laga qaadanayaa tartiib in marka wejiga uu ku xigo huma qasala wajhahu wejigiisiibuu dhaqay halaathan saddex jeer tartiibtaasina marka culummadu waa waajib yeeleen acdaa'u lwuduu xubnaha weysaqaadka in la kala hormariyo si u kala horreeyaan loo kala hormariyo uma adhuma qasala wajhahu halaathan buu dhaqay wayadayhi buu dhaqay gacmihiisa ila almirfaqayni ilaa xusullada laga gaaro halaathan saddex jeer buu dhaqay wayadayhi ila almirfaqayni ilaadan marka macnaheed oo culamada qaar waxay yidhaahdeen wayadayhi buu dhaqay gacmihiisa ila almirfaqayni maca almirfaqayni xusullada lala qabo oo ilaa bimacnaa maca waaye sidaa darteed xusulka in la dhaqaa waa waajib oo qofka hadduu xusulkii aanu dhaqinay isagoo qallalan ka tago xubintii xubintii ma aanu gaarsiinin biyihii haddii ilaada lagu macneeyo sida ay tahayna ila ilaa intihaa bay keentaa nacam ilaa waa intihaa bay keentaa oo marka haddii sidaa laga macneeyo wayadayhibau dhaqay gacmihiisiibau dhaqay ilalmirfaqayni ilaa xusullada laga gaaro marka kuma cadda in xusulladana ay ku jiraan iyo in kale soo ma garanin halkaas marka ilaadan macnaheeda intihaaga ahayd miyaa lagu macnaynaa mase macnaa maca ayaa laga macnaynaa waa la isku khilaafay oo qaar yacni waxay leeyihiin waxaa laga macnaynayaa marka intihaaguna waxay ku tahay xaqiiqa macadana majaaz bay ku tahay nacam halkaa marka waxaa ka dhalanaya marka in xusulladii la dhaqama waajibe mase maya bacdulculamaa waxay ku tageen marka waa ijmaala ku jiray dhehen ilaahdan ijmaal wayadayhi ila lmirfaqayni waxaa ku jiray dhehen marka ijmaal ijmaalku marka waxaa weeyaan waa wax duuduuban oo aan kala caddayn waay in xusullada la dhaqaayo iyo inaan la dhaqaynin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi ilaadaas marka waxaa ku jira ijmaalay dhehen xusulka in laga wado la dhaqaayana waa dhici kartaa lagu daraayo inaan lagu daraynin isaga la gaarsiinayana waa dhici kartaa sidaabay dheheen ijmaal baa ku jira mar haddii ijmaal ku jirana ficilka nebigaa la fiirinaya nebiga ficilkiisuna inuu xusullada dhaqi jiray ahayd saasay dheheen qaarkood ibnu daqiiq ilciid iyo laakiin waa diiday see ijmaal loo sheeganaa buu yidhi waxaa laysku khilaafsan yahay xaqiiqi majaaz waayo hadday iska hor yimaadaan xaqiiqada asale xaqiiqadii baaba asal ah ijmaal marka in la sheegta ma aha waxaa aad marka arrintaa usii bayaaniyey oo si fiican uga hadlay abulbaqa alcukburi kitaabkiisa layidhaha imlaau maa mana bihi raxmaan ee qur-aanka uu ku icraabo laba kitaabo icraab buu leeyahay imlaau maa mana bihi raxmaan iyo wuxuu leey atibyaan fii icraabi alqur'aan labadana madbuuc waay nacam waana mutadaawil kitaabkaasu marka wuxuu ku yidhi markuu aayadaha uu ka hadlayay iyo aayadda uu macnaynaya iyo waxa uu yidhi waa sida saxiixa waa sax waxaa sax ah in ilaadu ay baabkeeda ku timaado intihaa'u lgaaya ay tahay waxaa kaloo taasi waa iyadoo sideeda xaqiiqada aan ku wadayno ayaa haddana xusullada in la dhaqaa ay waajib tahay maxaa yeelay sunnay waajib ku tahay sunnada nebigaasaa kusoo aroortay nacam wax tanaaqudana kama dhexeeyo labadaa iyadaa sababtu waxay tahay ilaadu waxay ku tusaysaa unbuu yidhi intihaa laakiin meesha ay wax ku dhammaanayeen xad ahaan makuu sheegayso mathalan haddaan idhaahdo kharajtu min albasrati ila alkuufati markaan idhaahdo ila alkuufati ilaa kuufa waxay noqon kartaa kuufa m afaafkeeda hore waxay noqon kartaa kuufa dhexdeeda waxay noqon kartaa geeska kale ugu dambeeya marka ilaadan intihaa waa keentaa socodkaygu waa ku dhammaaday aniga kuufa laakiin meesha uu kaga dhammaaday ma caddaynaysa ilaada tanna waa sidii oo kale uu yidhi faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi xusullada inay ku dhammaanayso dhaqidii waa la sheegay laakiinse meeshay kaga dhammaanaysa lama sheegin ma darafka hore intaan kor la gaarin miyaa qeybta ugu dambaysa miyaa lama sheegin sunnadaa caddaysa marka taas saasuu isaga marka abulbaqaa alcukburi uu sheegay sidaasaana fiican in la yidhaha qaarna tafsiil kaley geliyeen oo siiba weyhi oo kale wuxuu leeyahay min hadday la xiriirsatana ma soo gelayso haddii ay la xiriirsatana waxaa weeye labadaba waa ku suurtoodaa calaa kulli xaal muhiimka waa intaas wayadayhi labadiisii gacmood buu dhaqay ilalmirfaqayni xusullada laga gaaro ama macalmirfaqayni xusullada lala qabo xusulku marka waa la dhaqayaa halaatan saddex jeer buu dhaqay uma masaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxay habka madaxa u masaxay lama sheegin xadiidka cabdullahi bni zaydan ku arki doonaa uma masaxa bira'sihi madaxiisii buu masaxay inta uu ka masaxayo waa intee in la eg iyaduna waxaa weeyaan ba'daanay ku xiran tahay wax lagu macneeyo nacam uma masaxa bira'sihi ay bibacdi ra'sihi qaar baa aayadda waxay dhahen wamsaxuu biru'uusikum ay bibacdi ru'uusikum imaamu shaafici iyo kale ay bibacdi ru'uusikum bay dheheen ibnu jinni isaga waa inkirayba ninka naxwiga ahaa ama ibnu kinni waa inkirayoo waxa uu yidhi marka carab lagama maqlin lagamana haayuu yidhi ba iyadoo bacdi tabciid u isticmaashay culammadu laakiin waxay yidhahdeen inkaarkaas waa cajiib see lagu inkiri karaa gabayadoodii baaba laga maqlay nacam waxaana caddeeyey asmaci iyo qutubi iyo farisi iyo ibnu maalik iyo raggii luqawiintana waa caddeeyeen taasi marka waa khalad nacam waa in la inkiro oo carab lagama maqlin la yidhaha tabciid waa u isticmaalaan yacni ba'da markay isticmaalaan bimacnaa qaar waa u isticmaalaan waayahay halkan laakiin sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam saxiixa waxaa laga haayaa nebigu inuu madaxa oo dhan masixi jira ayaa laga hayaa ee madaxii qaar ma la masixi karaa mase lama masixi kara ibnu xajar fatxulbaarigu ku baxsiyey wuxuu sheegay xadiid musnadoo daciifa iyo mid mursala iyo iyo ficilka ibnu cumar inuu soo arooray madaxa qeyb ka mida inay masixeen madaxii qeyb ka mida inay masexeen taas ayuu sheegay waa xadiid mursala musnad daciifa oo dacfigiisu dhow yahay weliba iyo ficilka saxaabiga intaa markii laysku geeyana xadiid xasan waa kasoo bixi karaa saas xaafidku u ishaaraya marka madaxa qeyb ka mida haddii la masaxo waa ka gudmaysaa marka marka laysu geeyey intaa mursalka ilaa qowl saxaabi ficil saxaabi waa lagu xoojin jiray cawaadidlmursal haddana laakiinse waxaad arkaysaa marka in ay leeyihiin yacni taasi marka waa ijzaa waa ku gudaysaa laakiin maxaa fadli badan sunnaduna waa sidee in madax o dhan la masaxo sunnada nebiga saas ku dareersatay ayib uma masaxa wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisu masaxay tirada uu masaxay lama sheegin halkan xadiidka cali baa wuxuu ishaarayaa laakiin uma masaxa bira'sihi waaxidatan buu leeyahay mar buu masaxay xadiidka cabdullahi bni zayd almazinina wuxuu leeyahay maratan mar buu madaxiisa masaxay oo min hunaa marka madaxa in saddex jeer la masaxo in hal mar la masaxo ayaa sunaa sunnada waa in hal mar la masaxo abu daawuud sunankiisa xadiidkan cuhmaan duruqdiisa sida badan waxay kusoo aroortay hal mar in la masaxo dariiq marka waxaa jira in saddex jeer oo masaxa sheegayo inuu shaad yahay oo ishaaray abu daawuud dariiqaas waa shaad marka walidalika marka in madax hal mar la masaxo yaa sunno ah oo sunnadu ay ku jirtaa uma asla kiltaa rijlayhi uma asla wuxuu dhaqay kiltaa rijlayhi labadiisa lugood labaduba waa dhaqay uma asla wuu dhaqay kiltaa rijlayhi labadiisa lugooduu dhaqay kiltaa iyo kilaa iyo waxaa weeyaan marna waxaa loo idaafeeyaa damiir marna waxaa loo idaafeeyaa isim daahira haddii damiir loo idaafeeya mulxaq bilmuhana weeyaan nacam kiltaa kadaka hnaani wahnatani kabnayni wabnatayni yajriyaani ibnu maalik saasuu dhihi jira ayb marka haddii laakiin isim daahira loo idaafeeyo kiltaa waxaa lagu waxaa la icraabaya markaas isim maqsuura oo aliftaasi xarakada ku qadaran tahay uma qasala wou dhaqay kiltaa rijlayhi buu dhaqay labadiisa lugood halaatan saddex jeer buu dhaqay lugihiina uma qaala waxa uu yidhi ra-aytu nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nabigaan arkay yatawada-u inuu weyse qaatay naxwa wuduu'i haadaa weyse qaadkaygan oo kale isagoo weyse qaataan arkay naxwa wuduu'i haada naxwa iyo mithla isku macno waa kale macno naxwa waxaa weeyaan waa soo dhoweyn waay naam mithlana waa isku mid camal waay sida haalibka ee badan marka naxwa haddii la isticmaalo allahuma waxaa laga yaaba inuu ujeeda marka wayse qaadkaygaanoo kale u weyse qaatay naam marka inuu tii nebigoo kale iska dhigo xoogaa u ka waa haddii yani isdilaaxan lagu kala saarayo oo isdilaax yani jiri jiray u ahaa yani wax jiri jira u ahaa isdilaax mar dambe aanu noqonin naxwa wuduu'i hada weyse qaadkaygaan oo kaleu weyse qaatay wa qaala waxa uuna yidhi man tawada'a qofkii weyse qaato naxwa wuduu'i haadaa weyse qaadkaygan oo kale huma sallaa tukado ragcatayni laba ragco labadaa ragco maxay noqon karaan waxay la doono waxay noqon karaan laba ragco sunno mutlaqa sunnatulwuduu waxay noqon karaan laba ragco markaa sunno ah oo adiga rawaatibta ka mid a maalan duhurka intaan la gelinaad weyse qaadatay afar ragca duhurkii ka horeyso laba ragco afartaadaas kamida waa ka dhigan kartaa waa kuu noqonaysaa oo maxaa yeele sunno sunnatulwuduu gaar a la yiraa ma jirto ee adigu inaad salaad un la timaada ayaa sunnadu ay kugu fulaysaa waa soo weyse qaadatay faradaa ku tukatay weyse qaadkii labadaba saa isku noqon karo naxwa wuduui haadaa ninkii weyse qaato huma sallaa tukado ragcatayni laba ragca tukado laa yuxadithu xaal ounan uunan sheekeyneynin fiihimaa labadaa ragca dhexdooda nafsahu nafsadiisa aanu u sheekeyneynin gufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormaray waa loo dhaafaa waayahay dembi dhaafkan marka loo dembi dhaafayo maxuu ku imaana laba wuxuu ku imaadaa shaygii laba wax iyo ka badan laga ratibana marka kulligiis lala wada yimaadaa la helaa ajarkii laga ratibay halkan marka dembi dhaafku maxaa laga ratibayna laba wax sidii nebiga u weyse qaatoo kale in loo weyse qaato iyo in la tukado laba laba ragca la tukado salaad la tukado markaad labadaa isu keento ayaad ajarkan helaysaa oo weliba aadan u sheekeyneynin naftaada soo ma fahmin markaasaa ajrigan la helayaa nacam laakiin haddaad weysaysata keliya oodan tukan ku tukanin ma helaysid wa in kaana fadli ay leedahay iyada laftirkeeda soo ma kasin markaad labadan wada xaqiijisaad ajarkiina helaysaa wuxuu marka shaaricu haddii uu si u ratibo ee uu yiraahdo wixiis qofkii sidaan yeelo sidaan ku daro sidaan ku daro intaas intaasu ajar buu helayaa ajriga goormuu helaa markuu intii isku daro la wada yimaado hadduu qeyb la yimaado maya maaha inuu qeyb helaya laa yuxadithu xaal ounan u sheekeyneynin fiihimaa labada ragga dhexdooda nafsahu nafsadiisa maxaa laga wadaa waxyaabaha khataraadka iyo wasaawista nafta kusoo dhaco laba nooc waay marka laba u kala qaad aakhira wax ku saabsan iyo wax adduun ku saabsan hadday aakhira ku saabsan yihin wax dhibaataa ma laha iyada oo waxaa sugnaatay nabiga caleyhi isalaatu wasalaam inuu dadka tujiyey isla markiiba oo hore ka dhaqaaqay oo dadka uu ka talaabsaday markii la weydiiyeyna uu yihi salaadan ku jiray waxaan xasuustay dahab qidca dahab oo guriga taalay oo sadaqada ka mid ahayd marka inay igu caawo gurigeyga uu ku baryaan diidayey waa soo sadaqeeyey de salaada dhexdeeda ku fekeray marka rasuulka caleyhi salatu wasalaam ogo laaki waa shay ukhrawi ah wa cumar radia allahu canhu bukhaari kitaabu alcamali fi salaah wuxuu leeyahay cumar baa wuxuu yidhi inii la ujahizu jeyshii fi salaah ciidanka waxaan ku diyaariyaa buu yidhi salaada dhexdeeda nacam oo yacni salaadda markaan ku jiro ciidankii iyo yani dagaa dagaalgalkoodii iyaan ka fekeraa wa umuurul aakhira wa nacam waa umuur aakhira wa taasoo kale wax dhibaataa ma laha laakiin istirsaal badan inay noqoto ma aha iyada laftirkeeda ayb laakiin umuur dunyawiya taa in laga dheeraado wa nacam ayb xadiidku ma soo gelaa marka qofku waa kusoo dhacay dabcan ninkay kusoo dhacdo laakiin iskala dagaalamo markiiba iska eriya haddana oo salaadiisii ku dadaalo shaydaanka iyo asaga yacni saa un dagaal uga dhexeeyo waa loo rajeynaa thawaabka insha allahu tacaala maadaama uu mujaahado ku jiro nacam wuxuu yidhi marka xadiidka marka waxaa kaloo laga qaadanaya axkaam fara badan axkaamta waxaa kamid a ficil in dadka wax lagu bari karo cuhmaan weyse qaad ii keenu yir aan idin tuso habkaas marka hab ugu fiican wax lagu baro dadka waa ficil wax in lagu bari karo ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa marka iyo waxyaabihii kale marka weyse qaadka ku saabsanaa sidoo kale waxaa laga qaadanaya fadliga weysada iyo labada ragce ka dambaysa marka laysku daro fadliga ay leedahay ayaa laga qaadanayaa wa can camr bni yaxya almaaziniy can abiihi qaala shahidtu camra bna abi xasan sa'la cabdallaahi bna zaydin can wuduu'i nabiyi sala allahu alayh ali wasalam fadacaa bitawrin min maain fadacaa bitawrin min maa fatawada'a lahum wuduu'a rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam faakfa'a calaa yadayhi min altawri fagasala yadayhi halaatha huma adkhala yadahu fi altawr famadmada wastanshaqa wastanhala halaathan bihalaathi gharifaatin huma adkhala yadahu fagasala wajhahu halaatha huma adkhala yadahu fi altawri fagasalahumaa maratayni ila almirfaqayni huma adkhala yadahu fi altawr fmasaxa ra'sahu faaqbala bihima waadbara marata waaxida huma gasla rijlayh wafii riwaayati bada'a bimuqadami ra'sih xataa dahaba bihima ilaa qafaah huma raddahumaa xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minh wafii riwaayatin ataanaa rasuulu اllahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam faakhrajnaa lahu maa'an fii tawrin min sufr الtwr shibhu الtast can cabdillaahi bni zaydin can camri bni yaxya almaaziniy camru bnu yaxya almaazini waa ibnu binti cabdillahi bni zayd cabdullahi bni zaydka saxaabiga xadiidkan werinaya gabadhiisaa dhashay awowbuu yahay can abiihi ninkaa marka nin hiqaabuu ahaa qaala can abiihi aabihii buu ka warinaya aabihiina waxaa la dhihi jiray yaxya bnu cumaara qaala shahidtu camra bna abi xasan ayaan joogay buu yidhi camr bnu abi xasan kan marka inuu saxaabi yahay baa la sheegay camr bnu abi xasan abuu muusa almadini saasuu sheegay sa'ala cabdullaahi bna zayd isagoo su-aalay cabdullahi bni zayd cabdullahi bni zaydkana waa cabdullahi bni zayd bni caasim almaaziniy weyaan nisbatan ilaa maazin saaxib alwuduu baa la yidhaha mid kalaa jiro cabdullahi bnu zayd bn cabdullaahi bnu zayd bni cabdirabbihi la yidhaha cabdullaahi bnu zayd bni cabdirabbihi waa saaxibu ladaana la yidhaha kaas ninka aadaanka ku riyooday waa laba cabdullahi bni zayd waa isdhex galaan marka nacam xataa bacdi alxufaad ayaa isdhex geliyey nacam oo kan ku sheegay midkan cabdullahi bni zayd bni cabdirabbihi ku sheegay ma ahan laakin waa cabdullahi bni zayd bni caasim waay almaaziniy ayb can wuduu'i rasuulillahi isagoo su-aalaya weyseqaadkii nebiga ayaan joogay buu yidhi oon su-aalay ayaan xaadiray oo goobjoog ka ahaa buu yidhi waayahay cabdullahi bni zayd bni caasim almaazini ayaa la yidhaha isaga aabihiisba sux bay leeyihiin saxaabay ahaayeen qutila bilxara xara ayaa lagu dilay sanadku marka waa lixdan iyo saddexdii nacam dilxija sanadku marka waa lixdan iyo saddexdii isagoo markaa toddobaatan jir ah waqcatulxarana waa midii ay reer shaam markay kusoo duuleen madiino waay xarada madiina dagaalku uu ka dhacay dad badan baa ku la-day marka dagaaladii marka fidnado markaa muslimiinta dhexhaysatay ayayna ahaayeen oo bacdi saxaaba ay sheegeen xataa inay mulki ku dirirayeen markaas nacam ayb yani waxaan ujeedaa wax dagaal dhex mare wuxuu ahaa marka bani umaya iyo wuxuu ka dhexeeyey cabdullahi bni zubayr nacam saxaabada badanaa kuwoodii waaweynaa ma nooleynba markaa wuxuu yidhi marka fadacaa bitawrin marka ninkaa cabdullahi fadacaa wuxuu u yeertay bitawrin buu u yeertay digsi oo min maa in biyo ah digsi biyo ah tawr weelka wax lagu cuno ayaa la yidhaha digsi oo kale ah fatawada'a lahum waa u weyse qaatay wuduu'a rasuulillahi sala allahu aleyh wali wasalam weysaqaadkii fatawada'a lahum waa u weyse qaatay wuduu'an baa meesha ku xadfan wuduu'an weysaqaad mithla wuduu'i rasuulillahi ama naxwa wuduu'i rasuulillahi rasuulka weysaqaadkiisa oo kale ayuu u weyse qaatay fa akfa'a calaa yadayhi fa akfa'a wuu kusoo jalleeciyey calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda min atawri digsigiibuu kaga soo jalleeciyey oo kusoo gediyey fa akfa'a wuu soo gediyey calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda min atawri digsigii xaggiisuu kaga soo gediyey fa hasala yadayhi labadiisii gacmood buu dhaqay halaatan saddex jeer buu dhaqay sida cuhmaan xadiidkiisaoo kale huma adkhala yadahu gacantiisiibuu geliyey fi tawri digsigii famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa biyihiibuu sanka ku jiiday wastanthara waa san daarsada halaatan saddex laakiin xadiidkan muxuu noogu daray bihalaati gharifaatin saddex sacab waa san daarsaday waana luqluqday saddex sacab ayuu ka luqluqday kana san daarsaday nacam see la yeelaa marka saddexda xadiidkan marka waxaa ku cad luqluqashadii sandaarsigii inuu saddex jeer sameeyey saddex saddex calaa saddex sacabna inuu ka sameeyey sacabkiisa ah weli marka waxaa aada usii cadeeyey xadiid abu daawuud oo werinayo cali min xadiid caliyin ah oo waxa uu yidhi yumadmidu waa luqluqanaayey wayantasir waa sandaarsanaaye min alkafi aladii ya'hudu minhu lmaa calaa casha kusoo qaata biyaha iyo kana luqluqanaya kana sandaarsanaya idan marka labay culamadu isugu khilaafaan fasli iyo wasli nacam luqluqashadii sandaarsiga ma la xiriirinayo hal gacan miyaa lagu luqluqana lagana sandaarsanaa mise luqluqadana waa gaar waa sacab sandaarsigana sacab kaleo biyaa loo soo qaadaa waa sida hore waay nacam waxba kale wax kale loo soo qaadi maayo halka sacbaa lagana luqluqana lagana sandaarsanaa haddana mar labaad baa la sameynaa haddana mar saddexaad sidoo kale xadiidku nas kana kanna sidaasuu tusayaa kana calina nas buuba ku yahay sidaana xadiidkan riwaayaadkiisana qaarsaa waaba tusayaanba nas bay ku yihiin iyaga xataa ayb nacam bihalaati gharifaatin huma adkhala yadahu gacantiisiibuu geliyey faghasala wajhahu halaatan wejigiisiibuu saddex jeer dhaqay uma adkhala yadahu fi tawri markaa dabadeed gacantiisu wuxuu geliyey digsigii fakasalahumaa waa dhaqay maratayni laba jeer buu dha wejigiibuu saddex jeer dhaqay uma adkhala yadahu fi tawri gacantiisiiba wuxuu geliyey ayaa waxa uu geliyey digsigii fakasalahumaa labadii gacmood buu dhaqay maratayni laba jeer buu dhaqay ila almirfaqayni xusullada lala qabo riwaayadan marka waxaa laga qaadanaya maratayni markuu leeyahay in xagga tirada laysku qasi karo nacam oo wejigiina saddex la dhaqi karo gacmihiina laba laga dhaqi karo nacam oo taas aysan dhibaato lahayn arrintaa culamada qaarna ijmaacay kusoo naqliyeen ibnulmulaqin iclaamka sida uu ku sheegayo fakasalahumaa maratayni ila banaanaanshadeeda waa arrintaa yani fakasalahumaa maratayni laba jeer buu dhaqay ila almirfaqayni xusullada laga gaaro uma markaa dabadeed adkhala yadahu gacantiisiibuu geliyey fi tawri digsigii famasaxa ra'sahu madaxiisiibuu masaxay faaqbala bihimaa waadbara fiiri marka faaqbala bihimaa faaqbala hore hore ayuu ugu soo socodsiiyey bihimaa labadiisa gacmood wa adbara gadaal gadaalna waa ugu daba jeediyey xagga dambena waa u waday maratan waaxidatan hal mar marka xadiidkan nas wuxuu ku yahay madaxa in hal mar la masaxaayo oon tirada loo badinaynin shaaficiyada ayagu waxay dhaheen waxaa laga qaadanaa tawada-a rasuulullahi sala alla ly slam halaatan aan ka qaadanaynaa nebigu waa weyse qaatay halaatan halaatan saddex saddexoo weyse qaatay de madaxiina saddex baa xubin walbaa saddex bau dhaqay waayay dhaheen waa laga diiday waxaa la yidhi haalib waay sidaas saddex saddexoo u weyse qaatay waa la dhihi karaa hadduu wejigii saddex dhaqay gacmihii saddex dhaqay lugihii saddex dhaqay maadaama inta badan luqluqashadii oo saddex jeer luqluqday waa la dhihi karaa saddex saddex qasab maaha laakiin m xubin walba inuu saddex jeer dhaqay ma aha nacam ka dhalan maysa sababtoo tanaa caddaynaysa oo madaxi inuu maratan waaxidatan masaxay buu sheegaya uma qasala rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay markaa dabadeedna fa aqbala bihimaa wa adbara macaanideeda waa laysku ijmaala ku jira iyada xataa hore horo ugu socday wa adbara gadaal gadaalo ugu socday waxaa loo fahmi karaa sidaana waa noqon kartaa hore horo usoo socda waa saan wa adbarana saan marka ma gadaalan laga soo bilaaba marka saas loo sidaas maa la dhahaya gadaal inta laga soo bilaabo maya riwaayada dambe aada wax u caddaysa xadiis marka waa laisku waa laisku fasiraya wa fii riwaayatin riwaayo bada-a bimuqadami ra'sihi madaxiisa meesha hore ayuu ka bilaabay madaxiisa horaantiisa ayuu ka bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa uu labadii gacmood la aaday ilaa qafaahu qadaadkiisa uma markaa dabadeed raddahumaa waa soo celiyey labadii gacmood xataa rajaca ilaa uu soo laabtay ila almakaani aladii bada-a minhu meeshii uu ka bilaabay markii hore ilaa uu kusoo kusoo celiyey halka markaan marka waa nas caadi oo cad weeyaanoo bay cadaynayo mubayin ah horew ka bilaabay qadaadka uu geeyey waa kaas qadaadka marka haddana gada waa soo celiyey meesha uu ka bilaabo kusoo celiyey sidaas weyaan marka fa aqbalana waa noqon kartaa sidaanoo bimacnaa waxaa weyan horew ka bilaabay waa la dhihi karaa riwaayadii hore way ixtimaali kartaa marka riwaayaadku isma diidana dhagaha iyaga see loo masaxaa marka dhagaha madaxa lala masaxaa al udunaani min ara'si kasto inkastoo xadiidka culamadu isku hayaan laakiin xadiidku inuu xasan yahay culamadu u badan yihiin aludunaani min alra'si labada dhagood waxay ka mid yihiin madaxa oo marka waxaa weyaan sidaa markau dhaho saa yirah dhagahana waa ku daraya dhagaha biyo cusub looma soo qaado xadiid marka waxaa jira bayhaqi isaga oo isnaaduhu saxiixun dhaho laakiin xadiidkaasi sida xaafidkuba sheega waa shaad riwaayada maxfuudkana waxaa weeyaan madaxiisa ayuu wuxuu ku masaxay biyo kaga soo haray yacni waxaa weeyaan madaxii riwaayadu marka waxay leedahay madaxiisa ayuu biyo cusub usoo qaaday oo ma aanu ku masixin biyihii gacmihiisa kasoo haray ma aanu ku masixin riwaayada saxdaa marka sidaas weeyaan oo biyaha marka iyado wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wala ali